habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa habeen talaado ah bisha janaayo ee sanadka labada kun iyo shan iyo labaatankana waa koob iyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somali dadkam idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada ah dhegaystayaal aad idaacaddeena caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka puntland ay kula jirto kooxda daacish ee buuraleyda gobolka bari ugu yaraan labaatan qof ayaa ku dhintay saddexdii cisho ee lasoo dhaafay shalay nimanka meenooyin bay isticmaalayaan meenada isticmaalkeeda waa nidaamka haddee ruux raajis bay ka dhiganayaan halkaa waxa weeye dhowr miino markii la soo bixiyey ayaa hal miino ah baa halkaa ku qaraxday lix qof baa ku dhintay iyo saddex dhaawac ah iyagana ilaa iyo toddoba qof siddeed qof baa laga dilay meeshaas siddeed qof baa ku dhintay iyaga
waxaad kaloo maqli doontaan waraysi aan la yeelannay cabdirashiid ducaale dahabshiil maamulaha guud ee shirkadda dahabshiil oo washington u yimid ka qaybgalka caleemasaarka madaxweynaha maraykanka ee cusub donald trump waa saaad u sheegtay xafladda sbaaldal ku marti qaaday oon kasoo qayb qaadanay qabowna aad iyo aad buu cuslaa taa ay cidi kaaga sheekayn mayso laakiin xaflad weyn oo ballaadhan baa dhacday oo caalamka oo dhan laga wada yimi shirkado badan oo ganacsato ah oo shirkadaha ugu waaweyn adduunkuna ay joogeen waayo afrika waxay ka mid tahay wadamada ama qaaradda dhallinyaradu aada ugu badan tahay shaqo abuur looga baahan yahay
barnaamijka umuuraha maraykanka iyo xubinta doodda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida dowladda qatar ayaa kalsooni ku qabta in heshiiska ay gacanta ka geysatay ee dhexdhexaadinta xabajoojinta israa'iil iyo xamaas uu ka hadlay dhammaan arrimaha ugu waaweyn ee dagaalka sida talaadada maanta ah uu sheegay afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee qatar waan ku kalsoonnahay heshiiska marka ay timaado luuqadda heshiisku ku qoran yahay iyo marka ay timaado xaqiiqda ah in meesha aan ka saarnay dhammaan qodobadii ugu muhiimsanaa ee miiska saarnaa ayuu yidhi maajid al ansaari oo hadalkan ka sheegay shir jaraa-id isagoo intaa ku daray in qatar ay aaminsan tahay in labada dhinac ay fulin doonaan heshiiska jebin kasta oo ka yimaada hal dhinac ama labada dhinacba ama go-aan siyaasadeed waxa uu si cad u horseedi karaa in heshiiska uu burburo ayuu yidhi qatar oo ay uheliyaan maraykanka iyo masar dhexdhexaadyaal ka socda ayaa ku dhawaaqay toddobaadkii hore heshiis dhaqan galay axaddii kadib shan iyo toban bilood oo colaad ay ka socotay khaza madaxweynaha maraykanka donald trump oo loo tiriyo inuu suurtogeliyey heshiiska ayaa sheegay inuusan ku kalsoonayn inuu sii jiri doono ansaari ayaa sheegay in qatar ay aaminsan tahay in maamulka trump uu aad u taageersan yahay heshiiska saacado kadib markii loo dhaariyey xafiiska ayuu madaxweynaha cusub ee maraykanka donald trump cafis u fidiyey ku dhowaad kun iyo shan boqol oo qof oo ku lug lahaa rabshadihii ka dhacay xarunta capitol hill lixdii janaayo sanadkii labadii kun iyo koob iyo labaatankii taasi oo horseeday damaashaadyo ka dhacay bannaanka xabsiga dhexe ee magaalada tan washington d c halkaasi oo inka badan inka badan waa inta badan dadkaasi ay ku xirnaayeen taageerayaashu waxa ay ku dhiiradeen heerka qabow dabayaaqadii habeenkii isniintii iyagoo rajo ka muujiyey in sii deynta eheladooda inkastoo jawiga damaashaadku uu socday haddana xiisad ayaa muddo kooban socotay kadib markii qaar ka mid ah dadkii kasoo qeyb galay ay isku dayeen inay xuug ku galaan albaabka xabsiga ay booliiskuna joojiyeen taageerayaal badan cafiisyadu waxay xoojiyeen rumaysadkoodii ahaa sheegashadii trump ee doorashadii la xaday waa doorashadii labadii kun iyo labaatankii in la xaday inkastoo ay jireen cadeymo iyo baaritaano ballaaran oo xaqiijinaya sharcinimadii doorashadaasi cafiska trump ayaa la dhaleeceeyey waxaana dhaleeceyn xoogan kala kulmay sharci dejiyaasha dimuqraadiga ah iyadoo senator chris murphy waxa uu ku eedeeyey trump inuu caadi ka dhigay rabshadaha siyaasadeed isagoo yidhi trump waxa uu bedelay dimuqraadiyadda maraykanka qalalaasaha siyaasadeed ayaana hadda ah mid si guud u dhacaya sida uu hadalka u yidhi ugu dambeynna dab ayaa qabsaday hotel ku yaala goobta loo dalxiiska tago ee kartalkaya ee waqooyi galbeed turkiga subaxnimadii hore ee talaadada maanta ah waxaana ku dhintay lixdan iyo lix qof koob iyo konton kalena waa ay ku dhaawacmeen sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha dabka ka kacay hoteelka grand cartel oo ka kooban labaiyo toban dabaqkaasi oo s- ka samaysan alwaax ayaa bilowday saddexdii iyo saddex toddobaiyo labaatan su- daqiiqo oo subaxnimo saacadda gudaha ee dalkaasi ayuu yidhi cali yerlikaya waxa uuna ku qoray bartiisa x telefishinka gaarka loo leeyahay ee n t v ayaa sheegay in saddex qof ay dhinteen kadib markii ay ka boodeen dabaqa hoteelka goobta dalxiiska ayaa ku taalla meel sare oo buur ah oo qiyaastii boqol iyo toddobaatan kilomitir waqooyi galbeed kaga beegan caasimadda ankara dabka ayaa la rumaysan yahay inuu ka kacay maqaayadda hoteelka saqdi dhexe ee xalay si degdegan ah uu ku fiday ilaa hadda ma cadda waxa sababay warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa aynu ku bilownay dhegeystayaal madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa kusoo noqoshadiisa aqalka cad ay saameyn ku yeelan doontaa xiriirka maraykanka uu la leeyahay dunida inteeda kale qaaradda afrika ayaana si dhow u eegeysa siyaasadda trump waxa ay noqon doonto haddaba magaalada washington d c waxaa ku sugan oo u yimid inuu ka qayb galo xafladdii caleemasaarka ee madaxweyne donald trump cabdirashiid ducaale dahabshiil maamulaha guud ee shirkadda dahabshiil caashe ibraahim aadan caashacuud ayaa weydiisay bal inuu ka waramo caleemasaarka trump oo dhacay xilli washington uu qabadar- qabow daran ka jiro
waasaad u sheegtay xafladda sbaaldal ku marti qaaday oon kasoo qayb qaadanay qabowna aada iyo aada buu cuslaa taa cidi kaaga sheekayn mayso laakiin xaflad weyn oo ballaaran baa dhacday oo caalamka oo dhan laga wada yimi shirkado badan oo ganacsato ah oo shirkadaha ugu waaweyn ee adduunkuna ay joogeen
Een, waxaad ka warantaa maxaa ah, laga filayaa een, madaxweyne donald trump ka ganacsi ahaan iyo maalgashi ahaan markay noqoto dhinaca een, qaaradda africa runtii caasho su-aashaas waa su-aal sax ah waayo afrika waxay ka mid tahay wadamada ama qaaradda dhalinyaradu aada ugu badan tahay shaqo abuur looga baahan yahay isla markaana tartan badan uu ka socdo ha noqoto dowladaha waaweyn ama china ama maraykanka ama rushia lafteedu Eh, iyo wadamo badan oo carabta ayba ay maalgal- maalgashi badan geliyaan imika qaaradda afrika si- siiba goobo kala duwan marka waxaa laga fili karaa waa la odhan karayaa horta runtii madaxweyne walba maraykan markuu yimaado brogram buu samaystaa Eh, trump waa la odhan karaa doorkii hore eh, eh, brogram buu lahaa Eh, eh, oo maalgashi uu ka dhacay iminkana waxaa laga filayaa mid ka badan kii uu doorkii hore markuu madaxweynaha ahaa uu- uu uu ka hirgeliyey Eh, china maadaama ay tartan bada- badan ku ka socoto africa waxaa laga fili karaa bal odhan karaya maraykanku inuu maalgashi badan geliyo wax soo saarka xagga macdanta oo kale oo wadamo badan baa jira mineralka oo aada iyo aada ugu badan yahay africa waxaa kaloo la odhan karaa arrimaha maaragtay beeraha iyo agricultureka laftiisu inay qayb ka tahay dhalinyarada badan ee afrika ee lagu tilmaamo inay adduunka ugu badan yihiinna waxay maraykanka u tahay meelo shaqo lagu abuuri karo is- iyagoo wadankoodii jooga oo halkaa maalgashiga la geliyo marka fursado badan baan eh, ayaan waan ka filayaa eh, xog- eh, maamulka cusub ee trump waayo saad la socotay trump waa nin business backgroundkiisu yahay mararka qaarkoodna la odhan karo wuxuu meel walba ka eegayaa danta maraykanka ugu jirta inkastoo uu yidhi america first anigu waxaan qabaa inaan ahayn america first ay tahay danta maraykanka oo dhan eh, inuu meel walba ka eegayo ama afrika ha noqoto ama caalam kaleba ha noqoto marka meeshuu dantiisa uu ka arko ama administrationku dantiisa ka arko ama eh, inuu la shaqaysanayo ama dal ha noqoto ama shirkado kaleba ha noqoto
Ina waxaan ognahay dhinaca een, soomaalida ku dhaqan geeska africa inay si weyn eh, isha ugu hayeen doorashada een, madaxweyne donald trump iyo shalay oo la caleemo saaray marka geeska africa maxay ka filaysaa een, donald trump iyo maamulkiisa wallaahi eh, su-aashaas caashe waa su-aal aada u maaragtay u da-weyn oo maaragta cid walba sibi gaaray u filanaysaa qaar ku faraxsana way jiraan qaar laga yaabo inay eh, hadday maraykanka iman lahaayeen ka naxayaana way jirtaa waayo waad ogtahay sida imika baad u warbixintiinii aad ka aad ku xusiseen eh, trump ma xiiseynaya dad badan oo maraykanka yimaada markaad ciddii maraykanka hadal haysay inay timaado waa laga yaabaa inay ka niyad niyad jabis yihiin dad badanoo waxaa laga yaabaa fursadana ka dhex arkaa way jiraan trump oo odhan karaya eh, maamulkiisu waxaa laga yaabaa inuu inuu inuu wax shaqo abuuraya ama ganacsi abuuraya ama horumar abuuraya in inay ka dhalato waayo maraykanku dee waa wadamada adduunka number one xagga dhaqaalaha ugu weyn waad ogtahay taas inkastoo china iyada lafteeda saan kuu sheegay ay ay ay qayb ka tahay annagu shirkad ahaan wixii horumar keenaya ama ganacsi keenaya ama shaqo abuuraya geeska afrika iyo iyo dhammaan afrikada kaleba waa aad baan u xiisanaa maa- maadaama dahabshi maraykanna uu ka shaqeeyo oo dadka qurbajoogka ay lacagtii xaggan ka dirayaan ama investment waddankoodii ay gelinayaan marba inaanu mar maraykan joogno marra afrika joogno oo aanu dadka iyagii la joogno dhinacay doontaba ay noqoto dahabshiil ahaan iyo dahabshiil group taa iyada waa ka go-aan waayo technology imika isbedelaysa especially maaragtay internetka uu qubadda sii yeelanayo ee, ee, datadii ay sii fududaanayso waxaasoo dhan qayb bay ka tahay horumarka waana waxyaalaha administrationka trump uu runtii aada u dhiirigelay inuu technologiga iyo qalabka casriga ah wuxuu ugu yeedhay wakhtigii dahabka ahaa de markaa annaga door dahabshiil waxa weeyaan aanu dahab ka warhaynaa meeloo ka jiraba aad iyo aad aad iyo aad horada usoo bilowdeen waaya waxaad ka warantaa een, dhinaca dhaqaalaha markaad fiiriso dhaqaalaha soomaalida intuu maraya een, xilligan dhaqaalaha soomaaliya walaal een, xaqiiq ahaan dhibaatooyinka imika badda ka jirta oo kale aad bay u saamaysay waayo waddankeena waxyaalo badan ama dhulka soomaalida oo dhan qurbaha dibadda ka timaada ama china ka timaada ama india ka timaada ama turkey bay ka timaada marka baddan een, ee, badda cas ee aad og tahay inay rabshado ka jiraan saameyn bay ku yeelatay waxyaalihii waddanka lasoo dhoofin jiray ama la keeni jiray Een, inflationku meelaha qaar uu kacsan yahay marka haddana iyadoo taas ah dadka qurbaha jooga ama maraykan jooga ama yurub jooga ama caalam kale jooga waxay isku dayayaan waddankoodii maalgeliyaan dhismo ka samaystaan shaqo abuuraan you know, waxaasoo dhan qayb bay ka tahay marka shirkadaha waaweynee dahabshiil ay ka mid yihiin iyaga laftoodana maalgashi xoogle bay waddanka geliyaan haddana ama sumteel ama kusii ballaadhay waddanka ha noqoto ama ii dahabo meelo badan aanu gaadhsiina ha noqoto ama bangiga dahabshiil oo maalgashi badan meelo badan ka sameeya ha noqoto oo dhammaan dhulka soomaalida oo dhana marka waxaasoo dhan shaqay u abuuraysaa dhallinyarada soomaaliyeed ee joogta waana jecel dadku inay waddankooda joogaan maal gashadaan shaqo abuuraan dadkoodana ay caawiyaan
kaasina waxa uu ahaa cabdirashiid ducaale dahabshiil maamulaha guud ee shirkadda dahabshiil waxaana uu warrameeyey cashe ibraahim aadan cashacuud v o a washington ayaad dhegeystayaal nagala socotaan mar kale fiidnimo wanaagsan dagaallo saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay ku dhex marayay buuraha caalmiskaad ciidamada puntland iyo maleeshiyada ururka daacish ayaa waxaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen tiro ku dhow labaatan qof oo labada dhinac ka tirsan afhayeenka ciidamada puntland genaraal maxamuud maxamed ayaa v o a uga waramay dagaaladaasi ugu dambeeyey oo uu sheegay inay daacish kaga dileen ilaa toddoba qof iyagana ciidamada ah ay kaga dhinteen kuwaasi oo ay lix ka mid ah ay miino la qaraxday afhayeenka oo u waramayay wariyaha v o a faadumo yaasiin jaamac ayay ugu horreyn weydiisay sida u socdo howlgalka ay ciidamada puntland ka wadaan buuraha gobolka bari wuxuuna ku jawaabay howlihii waa si taxadar leh bay u socdaaneen waxaa ka dhacay meesha la yidhahdo waa afle dagaal baa ka dhacay halkaa toddoba qof baa looga dilay nimankii khawaarijta ahaa ee daacish kadibna waxa weeye eh, way carareen toddobada meydkaa keliya baa meeshii loogu tegey Eh, dagaalkii marka waa uu socdaa si taxadar leh buuna u socdaa Eh, meelooyinka iyo dhulka waxay ku aasayaan baa aad loo ciidamadu inay khasaaradooda yeelayaan bay bay u- si taxadar leh ugu socdaan in muxuu ahay dagaalka ugu socdaan ciidamada puntland maxaa ka soo gaaray iska horimaadka ka dhacay laba afle labaafleer halkaa waxaa afar nin oo dhaawac baa naga soo gaaray Eh, habeennimadiina waxa weeye diyaarad baa muxuu ahaayey eh, ay duqayn bay sameeyeen hal qof baa nagaga dhintay marka intaasaa khasaare naga soo gaaray habeen hore ilaa doraa Diyaar- diyaarad waa soo ri- waa lasoo riday macluumaadkeedii iyo waxeedii iyona waa la hayaayo diyaaradaas waa soo lasoo riday ciidamadu waa ku guulaystay inay soo ridaan dhinaca ufayn iyo tasjiic agagaarkooda ma waxaa jira ciidamo puntland ka tirsan oo eh, gaari ay la socdeen ay miina la kacday ay shalay een, nimanka me- meenooyin bay isticmaalayaan meenada isticmaalkeeda waa nidaamka haddee ne- ruux raajis bay ka dhiganayaan halkaa waxa weeye een, dhowr miino markii lasoo bixiyey ayaa hal miino ah baa halkaa ku qaraxday lix qof baa ku dhintay iyo saddex dhaawac ah Ee, iyagana ilaa iyo toddoba qof sideed qof baa laga dilay meeshaa sideed qof baa ku dhintay iyaga kadibna waxa weeye godkii way ka baxeen oo gadaal bay u gurteen ciidamadiina halkoodii bay difaac ka galeen oo ay joogaaniin abaaruc iyo dhamancaddo iyo goobihii ay ka dhaceen iska horimaadyada u dhexeeya ciidamada puntland iyo daacish ciidanka puntland iminka ma halkaasi ku sugan yihiin ciidamada puntland hadda waxay ku sugan yihiin laba caag weeye caag wuxuu ku sugan yahay meesha la yidhaahdo tuurmo saale oo oo laba afle waxay u jirtaa qiyaastii shan iyo toban kilomitir meeshii doraad dagaal ka dhacay kuwa kaleeto shalay dagaalko muxuu ahaayey ka dhacay oo tashriic saldhigii meeshii ay shalay dagaal ka dhacay bay difaac kaga jiraaneen nimankiina caagii ay ka qabsadeen bay hadda ku sugan yihiin habley meel la yira habley habley meel la yiraahdo oo ceel leh halkaasaa iyagana lagu soo sheegay insha allahu ciidamadu waktiyada soo dhow bay weerar ku qaadi doonaan haddii lahaydmo ilaa iyo laba boqol iyo konton kiilo kilomitir bay intii dagaaladu socday oo saldhigyaha bay qabteen haddeerna waxay waxa weye tuurmo saale iyo jaceyl iyo halkaasay bay ku wajahan yihiin afar iyo labaatanka saac oo soo socda insha allah jawaab baanu naga helaysaan haddii lahaydmo mise ayaad isleedahay howlgalkan weynu ku qaadan karaa howlgalku waxa weeye insha allahu inkastoo dhulku dhul buura leeyahay buura leeyahay wixina ay yihiin niman muxuu ahay duumaalaysanaya laakiin waxaan jecel lahay toddobaadka soo soo socda bilowgiisa ama bartamahiisa inaanu arrintaa soo gabagabayno baan jecel lahay haddii lahayd ma markaan eegnay tabardarrada iyo sidaa loo wiiqay cadowga loo wiiqay insha allahu waxaan jecel lahay inaanu soo gabagabayno satamaanka soo socda howlgalkan puntland ayaa ka gacan siinaya puntland waa isku tashatay faadumay waa isku tashatay ilaahay baa ka gacan siinaya dadweynaheeda iyo ciidamadeedu waa isku tashadeen wilo fara badanna waa gaareen inta dhimanna insha allahu waa waa dhammaystirayaan
kaasina waxa uu ahaa afhayeenka ciidamada puntland genaraal maxamuud maxamed oo u waramayay wariyaha v o a faadumo yaasiin jaamac ilin murugo ah ayaa ka qubatay dad badan oo muhaajiriin ah oo ku sugan magaalada sedad huares ee dalka mexico oo u dhow xadka maraykanka isniintii shalay kadib markii ay ogaadeen in ballamahoodii sharciga ay tirtirmeen islamarkaasina madaxweynaha maraykanka ee cusub donald trump xilka uu la wareegay faahfaahinta warkan waxaa inoo haya xuseen barre aadan
dadkan ayaa aada uga murugooday rajadii ay qabeen ee ahayd inay maraykanka ku noolaadaan oo mugdi gashay markii aan u malaynayey in wax walba la gaadhay oo ay wax walba hagaageen hal mar ayaa wax walba ay burbureen ilaahayow noo sahal margley tinoco waa muhaajirad u dhalatay dalka colombiya islamarkaana ku sugan xadka iyada oo ka murugaysan arrintan tinoco ayaa sheegtay in ay ku jahawareertay waxa ay samayn doonto iyada iyo wiilkeeda saddexiyo toban jirka ah maadaama aanay haysan meel ay ku noolaadaan islamarkaana aanay ku noqon karin dalkeedii colombiya muuqaalkan ayaa si la mid ah uga soo ifbaxay magaalooyinka kale ee xadka ah ee mexico madaxweynaha cusub ee maraykanka donald trump ayaa isniintii shalay ku dhawaaqay xaalad deg deg ah oo ka jirta xadka maraykanka iyo mexico trump ayaa sheegay in uu ciidamo u diri doono halkaas islamarkaana uu kordhin doono musaafuriinta dadka dembiyada galay isagoo tallaabooyinkan kaga dhawaaqay khudbadiisii caleemasaarka waxyar kadib caleemasaarkiisa mas-uuliyiinta xadka maraykanka ayaa sheegay in ay joojiyeen barnaamijkii lagu magacaabi jiray c b b one ee uu soo saaray madaxweynihii hore joe biden barnaamijkaasi oo u ogolaaday boqolaal kun oo muhaajiriin ah in ay si sharci ah ku joogaan maraykanka iyaga oo ballan ka qabsanaya xafiiska u xilsaaran barnaamijkaas ballamihii hore ayaa la kansalay sida ay sheegeen mas-uuliyiinta waaxda sharci bixinta ee maraykanka qiyaastii laba boqol iyo siddeetan kun oo qof ayaa barnaamijkaasi si maalinla ah u gelayay si ay u helaan tallaabooyin iyo talabixin iyo weliba looyaro la xidhiira sharcigooda ilaa laga bilaabo bishii january toddobadeedii trump oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa mar kale ku guulaystay aqalka cad kadib markii uu ballan qaaday inuu xoojinayo amniga xadka iyo inuu musaafurinayo tirada ugu badan ee muhaajiriinta ah waxaa la qiyaasayaa in qiyaastii koob iyo toban milyan oo qof oo sharci darro ah ama si kumeel gaar ah ay ku sugan yihiin gudaha maraykanka tan iyo sanadkii labadii kun labaiyo labaatankii sida ay sheegeen xogaha dowladda maraykanka khubarada qaar ayaa hadda ka dhigaya tirada intaa udhexaysa saddexiyo toban ilaa afar iyo toban milyan oo qof dadka maraykanka ayaa isku dhexyaac ka muujiyey sida loo wajihi doono muhaajiriinta aan sharciga lahayn tan iyo markii trump uu xukunka qabtay mar labaad balse weli waxa ay ka cabsanayaan tallaabooyinka adag ee la filayo in uu madaxweynuhu ku dhawaaqo
mahadsanid xuseen barre aadan oo warbixintaasi nala socodsiinayey iyadoo hoggaanka cusub ee syriya ay majaraha u hayaan sunniyiinta uu ka shaqaynayo inuu xoojiyo gacan ku haynta guud ahaan maamulka dalkaasi ayaa kooxo badan oo ka mid ah kuwa laga tirada badan yahay ee dalkaasi waxa ay ka baqayaan inaanay talada siiriya waxba ku yeelan amaba laga tago wariyaha v o a hither mardok ayaa warbixintan waama qaar ka mid a dadka armeniyaanka ah dadka duruuska ah iyo sidoo kale calawiyiinta kula hadashay magaalooyinka xalab dimashik iyo suweyda ee suuriya ka wada tirsan warbixintan ay ka diyaarisayna waxaa noo soo koobaysa sahre ciidla nuur bannaanka hore ee goob lagu cibaadaysto oo ay leeyihiin dadka armeeniyaanka ah ee ku dhaqan magaalada xalab ee dalka siiriya waxaa ku sugan dad ka warwarsanaa in dadka kiristaanka ah la dulmiyo amaba lagu xadgudbo kadib markii ay xukuumaddii dalka siiriya dhacday ee ay awoodda la wareegeen kooxa muslimiin mayal adag waxaanay sheegeen in qaar badan oo ka mida jaararkoodii ay baxsadeen xukunka madanigaana lagu soo rogay xukun islaamiya islamarkaana ay aada uga walaacsan yihiin waxa uu noqon doono tallaabada tan xigaysa geesta kale magaalada dimashik ee caasimadda dalka siiriya waxaa ku soo batay rag hore uga tirsanaa ciidamada xukuumaddii dhacday haatanna ganacsiyo yaryar la wareega suuqyada sida yaxye sabuur نحن هلا كنا عساكر و- وبعد ما سقط النظام صرحنا معتبرون كلاتنا متصرحين هلا waxaannu ahayn askar markii ay xukuumadda asad dhacday dhammaanteen waxaana loo sheegay waxaad tihiin howlgab marka iminka waxbaannu dariiqyada ku iibinaa si aan qoysaskeenna u biilino kadib markii ay dhacday xukuumaddii bashaar al asad waxaa xabsiga loo taxaabay qaar badan oo ka mida saraakiishii xukuumaddaasi dhacday qaar badan oo dadka deegaankaahina waxa ay u baxsadeen dalka dibaddiisa iyo goobaha ka baxsan magaalooyinka waaweyn dadka badankoodu waxay ka baqayaan in siyaabo kala duwan loogu xidhiidhiyo xukuumaddii dhacday kadibna iyaga laga aargoosto magaalada suweyda oo ku taalla koonfurta dalka siiriya qaar badan oo ka mida dadka asalkoodu kasoo jeeda duruiska oo ah koox diin gaara haysata ayaa sheegay inay haatan u baahan yihiin inay iswaardiyeeyaan si ay ammaanka xaafadahooda u ilaaliyaan faris busaad waa tukaanle haatanse waxa uu shandada dhabarka lagu qaato ku iibiyaa alaabo yaryar oo kala duwan wuxuu rajo ka qabaa in dadka siiriya ay mar kale midoobaan oo ay dowlad wanaagsan samaystaan عواد توجهات عم بتصير ان شاء الله نحن نقول ان شاء الله تصير على ارض الواقع يعني بس على حسب ال- الشيء الملموس بعد لحد هلا لا ilaa hadda نحن نتمنى waxba maan شيء يصير.
arag بالعكس، mana jiraan نتمنى wax دولة xaaladan la واحد mid ah يكون واحد waxaan يكون rajaynayaa in la دولة wada واحدة midoobo بس.
oo la helo cadaalad iyo دولة عادي، xuquuq دولة ay dadku مدنية، leeyihiin دولة- meel كل kasta واحد ياخذ oo ay حقوقه.
joogaan dowlad keliya oo dalka oo dhan maamusha islamarkaana tixgelisa xuquuqda diimaha kala duwan iyo xuquuqda aasaasiga ah ee muwaadiniinta ayay dad badani rajo ka qabaan sida sheekh xikmad al hijri oo sheegay in dadka uu hogaamiyaha diimeed u yahay ay ka warwarsan yihiin xaaladda ammaan ee haatan jirta balse ay ku wareejin doonaan hubka ay haystaan dowladda balse waxa uu tilmaamay in weli wakhtigu yahay mid hubanti la'aana إن كان على مستوى أفراد أو مكونات سورية نشعر أنه في قانون دولي صار نحامي الناس Qof لل- ahaan للحصول لحقوق iyo kooxaha ka jira suuriyaba waxaannu u baahannahay inaannu dareenno inay jiraan shuruuc iyo qawaaniin ilaalinaya xuquuqda dadkeenna xaaladda iminka lagu jiraa waa mid meel gaar ah waa xaalad la dareemayo in aanay dowladda jirin waa xaalad xukuumad la'aan ah dalka siiriya ayay ku wada nool yihiin qoomiyado kala duwan oo diimo kala duwan haysta amaba madhabyo kala duwan aaminsan waxaanay dhammaantood ka midaysan yihiin inay helaan dowlad dadka xuquuqdooda ilaalisa oo cadaalad ku maamusha
mahadsanid sahre cidla nuur oo warbixintaasi nala socodsiinaysay
bandhiga v o a barnaamijka bandhigga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhigga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah
laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad dhegaystayaal nagala socotaan qodobo kale ama warbixino kale ayaa inoo soo socda balse haatan israa'iil falastiiniyiinta iyo israa'iiliyiinta ayaa farxad ku soo dhoweeyey heshiiska xabajoojinta ee dhaqangalay haddii xamaas ayaa sii deysay saddex haween ah oo maxaabiis ahaa halka israa'iilna ay xabsiyada kasii deysay sagaashan maxbuus oo falastiiniyiin ah dad badan oo reer israa'iil ah ayaa ku ammaanaya madaxweynaha cusub ee maraykanka donald trump inuu door muhiim ah ka qaatay heshiiskan wariyaha v o a linda gratstein ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada tal aviib xuseen barre aadan ayaa noo soo koobaya kumanaan israa'iiliyiin ah ayaa daawanayey shaashad weyn oo ku taal goob ku taalla magaalada tel aviif iyaga oo sugaya in saddex haween ah oo xamaas ay haysatay lagu wareejiyo guddiga bisha cas kadibna loo gudbiyo ciidamada israa'iil dadka isugu soo baxay goobta ayaa sacab iyo farxad isugu daray markii saddexda haween ah oo muuqaal ahaan caafimaad qabay ay dib ula midoobeen qoysaskooda saddexdan haween ah waxa ay ku qaadan doonaan ugu yaraan afarta maalmood ee soo socota isbitaal si ay uga soo kabtaan dhibaatooyinkii ay la kulmeen muddadii afarta boqol iyo koob iyo toddobaatanka maalmood ahayd ee ay xamaas gacanteeda ku jireen mid ka mid a maxaabiista la sii daayay oo lagu magacaabo emili damari oo ah muwaadin haysata dhalashada britain iyo israa'iil ayaa warqad ay soo saartay ku sheegtay in ay tahay qofka ugu farxadda badan dunida maadaama oo ay xorriyadeedii heshay amit susanah waa maxbuus hore oo bishii noofembar lagu sii daayay heshiis xabajoojin oo la gaaray waxa ay ka soo jeedaa deegaanka kafaar caza kibuts halkaas oo ay ku nool yihiin laba ka mid a maxaabiista cusub ee la sii daayey xilli ay ka hadlaysay kulan la qabtay habeenkii ka horreeyey sii deynta maxaabiista waxay uga mahad celisay madaxweynaha maraykanka joe biden iyo donald trump dadaalkooda dhexdhexaadinta heshiiska hogaamintiina iyo go-aankiinu waxay kaalin muhiima ka qaateen gaarsiinta tallaabadan muhiimka ah si kastaba ahaatee waxaan idinka codsanayaa in aad sii wadaan dadaalada si loo xaqiijiyo dhammaystirka wejiga labaad ee heshiiska guud ahaan saddex iyo soddon maxbuus oo israa'iili ah oo ay ku jiraan kuwo nool iyo kuwo dhintay ayaa la filayaa in la sii daayo wejiga ugu horeeya ee lixda toddobaad ee heshiiska inta lagu guda jiro wakhtigan dhexdhexaadayaashu waxay sheegeen amaba ka shaqayn doonaan wejiga labaad oo dalbanaya xabad joojin rasmi ah iyo sii deynta shan iyo lixdanka maxbuus ee hadhay iyo ka bixitaanka dhammaystiran ee israa'iil ay ka wada baxayso gebi ahaanba khaza qoysaska maxaabiista qaarkood waxa ay ka walwalsan yihiin in heshiisku uu burburo ka hor intaan la gaadhin wejiga labaad maxaabiista harayna aan dib loo arki doonin comri lefis ayaa sheegay in aabihii oo afar iyo siddeetan jir ah uu ka mid yahay saddex iyo soddonka maxbuus ee la filayo in lagu sii daayo wejiga ugu horreeya First phase is 33 and we need them all back, so we're going to fight for the second phase.
wejiga ugu horreeya waa saddex iyo soddon waana ah, inaan dhammaantood soo ceshanno sidaasi darteed waxaan u dagaalami doonaa wejiga labaad waxaan rajaynaynaa in madaxweyne trump uu sii wado cadaadiska uu saarayo s- dhammaynta dagaalkan iyo xaqiijinta in heshiisku u gudbo wejiga labaad sii deynta saddexda maxbuus ee ugu horreeya ee israa'iiliyiinta ah ayaa ku beegan sii deynta sagaashan haween iyo carruur falastiiniin ah oo ku xidhnaa xabsiyada israa'iil sida ku cad shuruudaha heshiiska xabajoojinta iyo sii deynta maxaabiista israa'iil waxa ay sii deyn doontaa qiyaastii kun iyo sagaal boqol oo maxbuus oo falastiini ah qaarkoodna hore loogu xukumay xabsi daa'in xanaan maalwani waa mid ka mid ah dadka la sii daayey waxay sheegtay inay ku faraxsan tahay in xabsiga ay ka soo baxdo laakiin farxaddeedu aanay dhammaystirnayn sababo la xidhiidha tirada dadka ku dhintay khaza iyo maxaabiista weli ku harsan xabsiyada israa'iil waxay sheegtay in ay ku ducaysanayso in dhammaan maxaabiista la sii daayo فرحتنا ناقصة سواء ب... سواء بأهل غزة ب...
farxaddeennu ma dhamma sababtoo ah waxaa ku dhacay dadka reer khaza iyo shuhadadooda dhintay iyo sidoo kale maxaabiista haweenka ah ee nagaga haray xabsiga gudihiisa khubaradu waxa ay ka digayaan caqabadaha hortaagan in xal waara iyo xabadjoojin joogto ah la gaadho
mahadsaned xuseen barre aadan oo noo soo koobayay warbixintaasi ay magaalada tal aviib ka soo dirtay wariyaha v o a linda gradstein madaxweynaha cusub ee maraykanka donald trump ayaa shalay si rasmi ah loogu dhaariyey muddaxiileedkiisa labaad isagoo noqonaya madaxweynihii afartan iyo toddobaad ee maraykanka maamula khudbadda uu jeediyey dhaarta kadib ayuu kaga hadlay arrimo badan oo ku saabsan waxa uu qaban doono maalmaha nagu- ugu soo horeeya ee maamulkiisa cusub wariyaha v o a ee aqalka cad baatsiye wada Kus- kuswara ayaa warbixintan diyaarisay waxaana soo jeedinaya nuur xasan nuur nuur bukhaari I, Donald John Trump, do solemnly swear donald trump ayaa isniintii shalay loo dhaariyey madaxweynaha toddobiyo afartanaad ee maraykanka waxa uu wacad ku maray in uu fulin doono ballanqaadyadii uu sameeyey oo ay ku jiraan dib u celinta muhaajiriinta sharci darrada ku jooga maraykanka I will declare a national emergency at our southern border. And we will begin the process of returning.
xaalad deg deg ah ayaan gelin doonaa xadkeenna koofureed waxaan bilaabi doonaa hanaanka aan dib ugu celinayno malaayiin iyo malaayiin dembiilayaal ah oo aan ugu masaafurinayno meelihii ay ka yimaadeen waxaan u diri doonaa xadka koofureed militariga si ay u caabiyaan duulaanka musiibada ku noqday dalkeenna wuxuu ballan qaaday in uu yarayn doono miisaaniyadda federaalka oo uu qaadi doono sharciyada ilaaliya dadka jinsigooda bedela ee maraykanka As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government.
laga bilaabo maanta hadda wixii ka dambeeya waxa ay noqon doontaa siyaasadda rasmiga ah ee dowladda maraykanka in ay jiraan laba jinsi oo keliya lab iyo dhadig trump waxa uu xakunka la wareegay iyada oo ay sii socdaan colaadda ukraine iyo xabad joojinta jilicsan ee ka dhaqan gashay khaza We will measure our success not only by the battles we win, but also by the wars that we end.
waxaan ku qiyaasi doonaa guusheenna keliya ma ahan dagaallada aan ku guulaysannay laakiin sidoo kale dagaallada aan dhammaynay iyo laga yaabee tan ugu muhiimsan dagaallada aanan weligeen gelin trump ayaa ku celceliyey rabitaankiisa ah in uu dib u soo ceshado maamulka kanaalka banama China is operating the Panama Canal, and we didn't give it to China. We gave it to Panama, and we're taking it back.
shiinaha ayaa maamulaya kanaalka banama ma aanan siinin shiinaha ee waxa aan siinay banama marka waan soo celinaynaa xafladda caleema saarka waxaa xaadir ku ahaa dhammaan madaxweynayaasha nool ee maraykanka iyo madax ajnabi ah oo ka kala socday argentiin shiinaha iyo talyaaniga iyo sidoo kale bilyaneerada shirkadaha tiknolojiyadda iyo maalqabeennada lacagaha ku taageeray ololihiisii doorashada sida jeff bezos elon musk iyo mark zuckerberg xafladda caleemasaarka ayaa qabow dartiis loogu weeciyey gudaha xarunta koongareeska iyo garoonka kubadda koleyga ee capital arena oo aanan sidaasi uga fogeyn aqalka cad iyo xarunta koongareeska waan ka xumahay laakiin waxay ila tahay in badqabku uu yahay kan ugu muhiimsan waayo waxaa jiray walaac laga qabo qabowga aroornimadii hore ee isniintii shalay madaxweynaha xilka ka sii degayay joe biden ayaa trump ku casuumay shaah gudaha aqalka cad inkastoo labada mas-uul ay horay isu weydaarsadeen hadallo xanaf lahaa sida biden uu uga qayb galay xafladda xilwareejinta trump xilwareejintiisii labada kun koob iyo labaatankii ma uusan joogin munaasabadii dhaarinta biden madaxweyne trump ayaa ka digay argosi waxaana daqiiqada ka hor inta uusan xafiiska ka tegin biden shalay uu cafis u fidiyey shakhsiyaadka muhiimka ah ee maamulkiisa iyo xubnaha qoyskiisa biden ayaa trump ku tilmaamay nin khatar ku ah dimuquraadiyadda lixdii janaayo labada kun koob iyo labaatankii taageerayaasha trump waxa ay buux dhaafiyeen aqalka koongareeska ee capital hill si ay dhinac kale ugu rogaan guushii biden ee labada kun iyo labaatankii trump ayaa ballan qaaday in uu cafis u fidin doono qaar ka mid ah dadka la xukumay Never again will the immense power of the state be mar dambe awoodda baaxadda leh ee dowladda hub ahaan looma adeegsan doono si loogu dhibaateeyo siyaasiyiinta mucaaridka sidoo kale iyaga oo raacaya dhaqanka soo jireenka ah trump iyo ku-xigeenkiisa j d vance ayaa ka qayb galay qadasharaf iyaga iyo xubno ka tirsan koongareeska waxaana ay xafiiska shaqada mar wada bilaabayaan madaxda xisbigiisa jamhuuriga oo hadda haysta aqlabiyadda labada gole ee aqalka wakiilada iyo kan senadka mahadsanid nuur xasan nuur nuur bukhaari oo warbixintaasi nala socodsiinayay dhinaca kalena hogaamiyaasha adduunka ayaa isniintii u hambaliyeeyey madaxweynaha cusub ee maraykanka donald trump munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha afartan iyo toddobaad ee maraykanka hogaamiyaasha waxaa ka mid ahaa madaxweynaha ukrain israa'iil iyo weliba kan jarmalka ibraahim xasan daandure ayaa isha ku hayay warbixintanna nooga diyaariyey madaxweynaha ukrain valadimir zelenski ayaa ka mid ahaa dadkii u hambaligeeyey trump madaxweyne trump had iyo jeer waa qof go'aan qaadasho leh nabadda oo la soo maro siyaasadda xooggan sida uu ku dhawaaqayna waxa ay siinaysaa fursad lagu xoojiyo hoggaanka maraykanka ah ee lagu gaaro nabad wakhti dheer iyo cadaaladda taasi oo ah mudnaanta koowaad ayuu yidhi zelenski sanad guuradii saddexaad ee dagaalka ruushka iyo ukrain ayaa ku soo wajahan dhammaadka bisha februari trump ayaa hore u ballanqaaday inuu soo afjari doono dagaalka ruushka iyo ukrain hal maalin gudihiis kadib markii uu madaxweyne noqdo ama xitaa ka hor inta aanan la caleemo saarin dhowaan la taliyaasha trump ayaa sheegay in xalinta isku dhaca ay hadda qaadan doonto bilo ama xitaa ka badan trump ayaa ka dhawaajiyey shakiga laga qabo sii wadidda taageerada militariga maraykanka ee kiyef ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa sidoo kaleeta u hambaliyey madaxweyne trump waxaan aaminsanahay in wada shaqaynta mar kale ay sare u qaadi doonto isbahaysiga maraykanka iyo israa'iil xitaana ay gaadhsiin doonto heerar sare ayuu yidhi netanyahu xabad joojin u dhexaysa israa'iil iyo xamaas ayaa bilaabatay axaddii hal maalin ka hor inta uusan trump la wareegin madaxtinimada waxaan rajaynayaa inaan idinkala shaqeeyo soo celinta lahaystayaasha harsan si loo burburiyo xamaas awoodaha militari iyo soo afjaridda xukunkeeda siyaasadeed ee khaza iyo in la hubiyo in khaza marnaba abid aanay mar kale khatar ku noqon israa'iil ayuu netanyahu ku daray hadalkiisa hambalyada waxaa kale oo soo diray xogeeyaha guud ee nato mark ruti iyo guddoomiyaha komishanka yurub ursula vonderlein iyo sidoo kaleeto xulufada maraykanka sida jarmalka talyaaniga iyo ingiriiska maraykanka waa saaxiibkayaga ugu dhow ujeeddada siyaasaddeennana waa had iyo jeer xiriir wanaagsan oo trans atlantic ah ayuu yidhi ra-iisul wasaaraha jarmalka uluf shuls ra-iisul wasaaraha britain kiir starmer ayaa waxa uu tilmaamay xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya maraykanka iyo ingiriiska muddo qarnayaal ah xiriirka ka dhexeeya labadeenna dal wuxuu ahaa mid iskaashi iyo wada shaqayn dheer ah jacaylka dheer ee madaxweyne trump iyo xiriirka taariikhiga ee boqortooyada ingiriiska waxaan ogahay saaxiibtinimada qotada dheer in ay sii socon doonto ayuu yidhi starmer ra-iisul wasaaraha talyaaniga georgia meloni oo ka qayb gashay caleemasaarka lagu qabtay aqalka koongareska ayaa waxay sheegtay inay huban tahay in saaxiibtinimada ka dhexaysa ummaddeenna bay tiri iyo qiyamka ina mideeya ay sii wadi doonaan xoojinta iskaashiga ka dhexeeya talyaaniga iyo maraykanka laakiin dhambaaladu ma wada ahayn hambalyo madaxweynaha panama jose raul molino ayaa diiday qayb ka mid ah khudbaddii trump ee caleemasaarka taasi oo trump uu ku xaqiijiyey rabitaankiisa ah inuu dib u soo celiyo xukunka maraykanka ee panama canal maraykanku wuxuu si buuxda ugu wareejiyey kanaalkaasi istaraatiijiyadeed ee muhiimka ah panama kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo sagaalkii anigoo ku hadlaya magaca jamhuuriyadda panama iyo dadkeeda waa inaan si buuxda u diidaa erayada uu qaxay madaxweyne donald trump ee ku saabsan panama iyo kanaalkeeda khudbaddiisa furitaanka mulino ayaa waxa uu ku yidhi sidaasi hadal uu soo saaray
mahadsanid ibraahim xasan garabey daanduray oo warbixintaasi nala soo codsiinayey weli laanta afka soomaaliga v o a ayaad nagala socotaan haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka umuuraha maraykanka maxamed cabdi xasan sandheere ayaa noo haya
koleynti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa durbo ku noqday shaqadii aqalka cad sniintii shalay waxa uu soo saaray tiro wareegtooyin madaxweyne ah kuwaasi oo ay ugu muhiimsan yihiin socdaalka iyo horumarinta tamarta sida wariyaha v o da aqalka cad anita powell ay ku soo warramayso trump ayaa khudbaddiisii calamadsaarka ku sheegay inuu ballaadhin doono bedka dhulka maraykanka uu gaadhsiin doono xitaa ilaa meeraha mars maalintii koowaad ee xilligiisa labaad ee xafiiska aqalka cad madaxweyne trump ayaa soo bandhigay aragtidiisa ku aadan maraykan dhiiran oo sidii hore ka weyn The United States will once again consider itself a growing nation, one that increases our wealth, expands our territory.
maraykanku waxa uu mar kale iska soo qaadayaa sidii dowlad soo koraysa mid kordhisa hantideeda ballaadhisa bedka dhulkeeda dhista magaalooyin kor u qaadda waxa laga fili karo geysa calankeeda meelo cusub oo qurux badan waxaan raad goobaynaa yoolkayaga cad ee aannu xiddigaha ku tegayno waxaan cirbixiyeenadeenna u diri doonnaa si calankeenna xiddigaha iyo liidliid kale ay ugu soo mudaan meeraha mars intaas kadib ayuu trump aqalka cad dib ugu noqday si uu u saxeexo amarro madaxweyne oo u tuurnaa waxa uu sheegay in amaradaasi uu ku jiri doono baaq xaalad deg dega oo qaran oo laga hirgelinayo xadka koonfureed kaasi oo oggolanaya in ciidan halkaasi la geeyo waxaa kale uu sheegay inuu ku jiri doono qorshe qaran oo deg deg ah oo oggolanaya in gudaha dalka saliid laga qodi karo waxaa kale uu caddeeyey in gacanka mexico magaciisa lagu bedeli doono gacanka maraykanka taariikhyahanada ayaa sheegay in trump uu taariikhda ku galay inuu adeegsaday khudbad dhinaca taariikhda marka laga eego wax midaynaysa si uu u muujiyo mustaqbal ay dad badan oo maraykan ahi laga yaabo inay ku diidaan jeremy suuri waxa uu ka tirsan yahay jaamacadda texas laanteeda magaalada austin It was less an inaugural speech and more a State of the Union. He just listed a series of bullet points.
uma ekayn khudbad caleemasaar ee waxay u ekayd khudbad xaaladda waddanka lagaga hadlayo waxa uu tahay dhowr mashruuc oo uu doonayo inuu fuliyo sida tarxiilka muhaajiriinta dib u qaadashada kanaalka panama waxa uu isku daray cabsigelin been iyo handadaad khudbaddu ma ahayn sida kuwa caleemasaarka kumanaan taageerayaasha trump ayaa dalka oo dhan isaga yimid waxay sheegeen in siyaasadihiisu ay iyaga la hadlayaan waatan melanie vol oo ka timid magaalada cleveland Common sense, uh, the, the bringing back of common sense uh, out loud. Uh, so many people uh, have, in, in my position, feel like we are the silent majority.
waa dareen guud in dareenka guud kor loo yidhaahdo dad badan oo aniga oo kale ah waxay dareemayaan inaan nahay aqlabiyad aamusan tanina waxayna siin doontaa fursad aan codkeenna kor ugu qaadno oo aanan la cabsan inaan runta ka hadalno in yar kadib khudbaddiisii caleemasaarka trump waxa uu la hadlay koox yar oo taageerayaashiisa ah oo ku sugnaa xarunta koongareeska waxa uu dib u soo celiyey sheegashadiisii ahayd in doorashadii laba kun iyo labaatan la musuq maasuqay isagoo wax caddayna aan keenin waxaa kale oo u duur xulay qorshihiisa uu ku cafinayo kuwii lagu helay dembiga gacanka hadalkii janawari lixdeedii laba kun koob iyo labaatan markaasoo koox trump taageersan ay isku dayeen inay qasaan ansixinta guushii biden ee doorashada And I think this was a better speech than the one I made upstairs, okay?
waxay la tahay khudbaddan ayaa ka fiican tii aan kor ka jeediyey waxay la tahay tan ayaa ka fiican j d o waxay la tahay tan ayaa ka fiican taageerayaasha awoodda badan ee trump ayaa muujiyey farxaddooda waa kan elon musk mulkiilaha tesla iyo space x This, this is what victory feels like.
waa sidan dareenka guushu elon musk waxa uu ka mid ahaa bilyaneerada goobta joogay kooxaha u qareema quutayaasha oo joogay xarunta koongareeska ayaa welwel ka muujiyey tallaabooyinka aamusan ee madaxweynuhu ku khafiifinayo sharciyada kuwaasi oo sida ay sheegeen maalqabeennadu ay ka faa'iidayaan waatan liisa gilbert oo ka tirsan ururka public citizens When we think about why uh, the incoming Trump administration wants to freeze regulations and um, halt public protections wholesale, markaan ka fikirno sababta maamulka imanaya uu u doonayo inuu hakiyo sharciyada oo uu joojiyo ilaalada dadka waxay dani ugu jirtaa kuwa maalqabeennada ah iyo shirkadaha waaweyn waa iyaga kuwa ka faa'iidaya inaanay jirin sharciyo hor joogsanaya taarikhyahanada iyo dadka wax falanqeeya ayaa sheegaya inaanay caddayn tirada wareegtooyinka meel mari doona marka dacwad maxkamadeed lagala hor yimaado kuwaasi oo hadda lagu sheegay inay boqol gaarayaan
mahadsanid maxamed ibraahim waa maxamed cabdixasan sandheere oo nala socodsiinayey barnaamijkaasi umuuraha maraykanka markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban xuseen xasan dhaqane ayaana magaalada beledweyne ka soo diray
guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soohimaha ayaa sheegay in ilaa koob iyo soddonka bisha maaj ay socon doonto diiwaangelinta ururada siyaasadeed ee dalka guddigu waxa uu sheegay in marka la gaaro bisha juun soomaaliya waa cusub uu u baryi doono maadaama muddo haatan laga joogo shan iyo konton sano ka hor ay ugu dambeysay doorasho dadka soomaaliyeed ay u dareeraan haddaba wakhtiga guddiga u qorshaysan in uu ku qabto doorasho ma ku dhici kartaa waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan marti ku ah cabdulaahi cali maxamuud oo arrimaha siyaasadda ka faallooda iyo aqoon-yahan cali maxamuud maxamed nuur waxaa hadalka marka hore siinaya cabdulaahi cali maxamuud waa mahadsantahay xuseen xasan dhaqane ani waxay la tahay in doorasho qof iyo cod ah dalkan laga qaban karo sida ay u sheegeen guddiga doorashooyinka qarankana ay qaban karaan muddadii loo asteeyey maybe inay maalmo dib u riixanto laakiin sida ku cad heshiisyadii hore ee u gaareen maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee soomaaliya oo ah in bishii lixaad laga qabto doorashada gobolka banaadir ilaa bisha sagaalaadna ee maamul goboleedyada kale laga qabto waxaan isleeyahay waa wax suurtagal ah oo dhici karo waa waa mahadsan tahay cabdulaahi cali maxamuud Eh, markan waxaan dhankiisa siinayaa cali maxamuud maxamed
ani waxay ila tahay guddiga doorashada ma qaban karaan bisha lixaad doorasho ma qaban karaan xataa wax u dhown samayn karaan sababtoo ah marka horeba guddigan gacan kurimisoo ahaa xisbiyadii dalkana qaarkood ma wada ogeeda hal xisbi hadda u jeedna hal xisbi besa u jeednaa in macnaha doorashada gadaal ka riixooyo xisbiyo kalena ay banaan ka taagan yihiin marka waxay ila tahay doorashadaas eh, guddigaas doorashada ma hirgelin doonaan doorasho qof iyo cod ah haddii waa hirgelin ay dhahaana dhanay u janjeerayaan sidaa daraaddeed ma qaban karaan ilaa laga arko xisbiyada maqan waxaa u malaynaa dhowr afar xisbi shan xisbi inay maqan yihiin u malaynaa shantaas xisbi iyo afartaas xisbi haddii macnaha ay raalli ay ka noqdaan guddiga doorashada waa soconaa haddees macnaha si hadda loo taagan yahay banaanka ay u taagan yihiina wax soconaya ma jiraan ani ahaan waxaad leeyahay doorasho ma dhaceyso mana dhici karto Een, waa mahadsan tahay cabdulaahi sidaad maqlaysid cali wadani waxa uu leeyahay guddiga doorashada markii horeba layskuma waafaqsaneen natiijada waxqabadkiisana waa ay muuqataa waxay noqon doonto haye jawaabta Een, horta sida caadiga ah, guddiga doorashooyinka mar walba waxaa sameeyo ee, dowladda federaalk ee soomaaliya ee xukuumadda xilligaas jirto waxaa la marsiiyaa ee, habraacyada loogu talagalay ee, guddigaasi marka guddigan ee, doorashooyinka qaranka dhammaan waa uu maray habraacyadii loogu talagalay oo ah ansixinta ee, xukuumadda ee, baarlamaanka iyo saxiix madaxweynaha marka qofkii dood ka qabo guddigani waxaa u furneed baarlamaanka ee, dhexdiisa inuu kaga soo doodo yacni baarlamaankana kuma shaqeeyo waxa la dhahayo wadar ogol ee wuxuu uu ku shaqeeyaa majority leaders minority marka ciddii meeshaas looga soo codbadiyeyna meeshaasay warkeedu kusoo dhammaaday dhanka kale guddigan markii la magacaabayey ama lasoo lasoo lagu dhawaaqayey maalintii lagu dhawaaqay iyo maalmihii ka dambeeyey ma jirin wax buuq ah ama muran ah oo ka soo baxay dhanka mucaaradka ah oo ay leeyihiin guddigan eh, dhinacu u janjeeraa ama ay ku diidan yihiin eh, eh, inuu cadaalad samayn karo maacadda guddigii hore ee doorashooyinka oo ay sameysay xukuumaddii xukuumaddan ka horeysay ee madaxweyne farmaajo markii ay sameeyeen guddiga doorashooyinka qaranka eh, waxaa ka yimid qaylo badan dhanka mucaaradka xilligaas jiray oo ahayd ee, shaqaale dowladeeda ku jiro ee, guddigan si sax looma sameynin marka murankaas hadda guddigan maba ku jirinbo guddigan waa lasoo magacaabay wax buuq kama imaanin haddana waxay leeyihiin waa shaqeyneynaa shaqadana si cadaalada u qabaneynaa natiijada maba la gaarinbo hadda waxaa la rabaa guddigan in lagu qiimeeyo ama mucaaradkana ay ku qiimeeyaan sida uu qabanayo ee, doorashooyinka gobolka banaadir iyo gobollada kale haddii markaas ay ay cadaalad darro ka dareemaan markaas doodaas u furnaan doontaa
cali sida aad maqlaysid cabdulaahi waxa uu leeyahay lama gaarin xilli wax la dhaliilo aan aragno waxqabadka guddiga marka hore haye
Eh, guddiga doorashada horaa u sheeg macnaha aas-aaskiisaaba qaldanba aas-aaskiisaaba qaldanba intaan la ogaanin waxyaabaha ka qaldan iyo waxyaabaha u saxan intaan la ogaaninba oo macnaha la tijaabininba waxaa ka qaldan aas-aaska aa ka qaldan ka hor macnaha wax deg deg lagu sameeyo waaye Wa- eh, macnaha xukuumadda iyo fashil min camal waa la boobsi wax boobsis boobsis lagu sameeyo waaye guddigan doorashada marka waxaa waaye wuxuu mari wuxuu mari doonaa eh, booskii guddiga hore oo mara maraa sababtoo eh wax isku raacsan yahay maaha ama xildhibaan xildhibaanada horta ha laga sheego ama kii ha laga sheego waxaan waxaa waaye waxaa socdo wax lacag lahaa socdo xildhibaanka macnaha waxaa waaye kiskii soo laabanaa kan kale kiskii soo laabanaa waxaa waaye wixii lasoo saaro wax lasoo saaro macnaha xukuumadda ama dowladda markaas jirto iyo fashilmina laga wadaa macnaha si macnaha doorashada one man one vote waa la qabtay loo dhaho ama qalad ha ahaato ama sax ha ahaato haddii saas dhacdana oo qalad iyo sax macnaha wixii rabta ha haddii lahana waxaa dhacaya dib u dhac dib u dhaca imaanaayo Eh, waxaa loo laabanaa marka eh, teenadaa loo laabanaa marka lama huraan haddaba lama huraan waaye in teenada loo laabto lama huraan waaye dowladda jid fiican wax ku- wax ku bilowday macnaa doorasho caadi oo ciddiida karta male doorasho ciddiidaysa male doorashada waa la wadaa meel walba usii socon karta doorashada waa la wadi karaa waa la bilaabi karaa laakiin doorasho la wada ogol yahay xildhibaanada qaar aa diidan qaar macnaha oo xisbi ahaan u taageersan macnaha xisbiga hadda jiro u taageersan ama xukuumadda hadda jirto u taageersanaa jiro qaarkaas inay wadaan waa waa laga yaabaa dad kaloo hadda maanta ii sheeg oo dhahaayo d- xisbigan ii sheeg guddiga doorashada sax waaye iyo qalad waaye dhahaayna ma maba la gaarin xilliga sax waaye qalad waa la dhahaayo lama gaarin oo macnaha laga hor ibaan lahaa lama gaarin hadday bilaabeen laakiin waxaa la rabaa guddiga doorashada bilowga lasoo bilaabay iyo meeshii wax ka bilaabeen aa qaldan kii hore macnaha waxaa lagu- waxaa lagu eedaya macnaha eh, xubno ka tirsan eh, guddiga xubno ka tirsan dowladda federaalka xilligaas jirtay aa ka mid ah lalahay tanna waxaa ka mid ah dad macnaha de- f- la soo doortay lasoo xul hebelo adaan anficiisa kaala noo imaa meeshaan anana soo door dad laha ku jiro marka saaxiibka yuu cali mar koowaad iyo mar labaad waxaan dhahaa doorasho ma dhaceyso haddee dhacdana dalka dib u dhacoo galaa Eh, waa soo gabagabeynaynaa doodda Eh, marka la gaaro bisha juun maxaa la filan karaa shaqooyinka laga sugayo guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee qaranka cabdulaahi adiga ku hormar amaasantiin mar kale guddiga doorashooyinka qaranka siday u wadaan shaqada iyo jadwalkooda eh, haddii aanay ku imaanin wax carqalad ah waxaan rajeynayaa inay ku guuleysan doonaan inay qabtaan doorasho qof iyo cod ah ama doorasho eh, dadka loo celinayo markii ugu horreysay muddo konton sano ah ka badan eh, gaar ahaan eh, shacabka gobolka banaadir oo ah canshuur bixiyaasha ugu weyn ee dalka soomaaliya inay usoo laaban doonto xuquuqdooda eh, ayna u codeyn doonaan eh, hogaankooda iyo cidda ay rabaan ay dooran doonaan marka waan rajeynaya in arrintaas lagu guuleysan doono waad mahadsantaha cabdulaahi haye cali maxamuud gabagabada dhankaada waxay ila tahay waddankan inta xaaladda saan tahay doorasho lama qaban karo doorasho lama qaban karo mana la qabanayo horena waa u dhahay sababta macnaha waddanka ee gobolka banaadir waxaa ka maqan macnaha ballanqaadyo badan laga ballanqaadaa ka maqan gobolka waxaa laga qabanaa lahayo dadka canshuurta bixinayay canshuurta silro macnaha ma uu faa'iidaysanin marka waxaan leeyahay gobolka laga qaban lahaa macnaha ummadda way way ka qaban dhahay macnaha akal akal go-anba macnaha de- akal go-an degma hebel degma hebel degma hebel macnaha marka waxaa waxaa macquul ah haddii waa la qabto waa la qabta la dhahaba degma hebel oo degmada ku xoog ba- ee dowladda ku xoog badan tahay iyo degma hebel oo macnaha maxaafad ku xoog badan yahay iyo degma hebel saddexa degma laga qabanaa inta kalena macnaha waxaa waaye bur alaasi haddii si haddii la dhahay ma aqaano iyo macnaha maamul goboleeda qaar guddiga doorashada macnaha waxaa waaye inay arrinta dib ugu fiirsadaan oo laisku ceebeynin aada iyo aada u mahadsantihiin waxaa intaa ku eg xubinteena doodda gaaban waxaa doodda igala qayb galay toddobaadkan cabdulaahi cali maxamuud oo arrimaha siyaasadda ka faallooda iyo aqoon-yahan cali maxamuud maxamed nuur inta dooddan mid la mid ahan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
mahadsanid xuseen xasan dhaqane oo nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaabar markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan codka baxsan ee fanaanadaas maloof
qof xabiiba oo xaliiba oo xilqaadle qof xaqdhowrka lagu xooje oo xurmaysan xilkas weeye xilkas weeyaani xuur xilkas weeye xilkas weeyaani xuubin qof xabiiba oo xaliiba oo xilqaad leh qof xaq dhowrka lagu xooje oo xurmaysan xilkas weeye xilkas weeyaani xuur xilkas weeye xilkas weeyaani xuur sida xididka dhigaxawda uu xambaaraa sawxiskaygu sawxiskaaga maxadriyo saw xagayga xili walba uu maxiiso saw xagayga xili walba uu maxiiso sida xididka dhigaxawda uu xambaaraa sawxiskaygu sawxiskaaga maxadriyo saw xagayga xili walba uu maxiis saw xagayga xili walba uu maxiis xumad biyaxaanaf reeba xalka raadshay kalxajinta laga xore oo xalaysan waxadaale xikmadiisu xalad leeday xumad biyaxaanaf reeba xalka raadshay kalxajinta laga xore oo xalaysan waxadaale xikmadiisu xalad leeday waxaruuri xaaladaydu siro sirowan xogogaala jacayl xooga oo xadaafa siro sirowan igu xershaa ixanaansha heeristeeda siro sirowan i xushmeeya waxaruuri xaaladaydu siro sirowan xogogaala jacayl xooga oo xadaafa siro sirowan igu xershaa ixanaansha heeristeeda siro sirowan i xushmeeya ixanaansha siro sirowan xerir sida siro sirowan i xushmeeya يا حقاقة بيبي حبت الساحل ونوع لد الحيسة حبي قيسو سيرو سيرو ون وحلال سيرو سيرو ون يا حيد تيست سيرو سيرو ون يا حيدك سيرو سيرو ون حدي قيسة سيرو سيرو ون حجدها سيرو سيرو ون oo xusuusta siro sirowan meel xafiidan siro sirowan u xuseeya siro sirowan ku xaseeya siro sirowan siro sirowan xumad biyaxaanaf reeba xalka raadshay kalxajinta laga xore oo xalaysan waxadaale xikmadiisu xalad leeday xumad biyaxaanaf reeba xalka raadshay kalxajinta laga xore oo xalaysan waxadaale xikmadiisu xalad leeday waxaruuri xaaladaydu siro sirowan xogogaala jacayl xooga oo xadaafa siro sirowan igu xershaa ixanaansha heeristeeda siro sirowan i xushmeeya waxaruuri xaaladaydu siro sirowan xogogaala jacayl xooga oo xadaafa siro sirowan igu xershaa ixanaansha heeristeeda siro sirowan i xushmeeya ixanaansha siro sirowan xerir sida siro sirowan i xushmeeya يا حقاقة بيبي حبت الساحل heestaasi asmanloof ayaa gabagaba u ahayd idaacaddii habeennimo oo si toos idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waa maxamed cash- bashiir cabdiraxmaan oo idinle nabadgelyo
يا حيرك سيرو سيرو ون حديقي سيرو سيرو ون حجدها سيرو سيرو ون oo xusuusta siro siro wan meel xafiidan siro siro wan u xuseeya siro siro wan ku xaseeya siro siro wan zero zero one. Yeah, hello.